halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo si toosa aad nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska afrika iyo internetka ood nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin afarta bisha julaay sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo ah jaamac buulo jaamac iyo sahra cabdi axmed
qadar maxaa la yidhaahdaa afartan cunug oo agoonna dharkooda ayuu bixiyey marka maxaa loo baahan yahay marka ragga kale ee magaaladaba arkaysaa ganacsiga ku leh hadday iyagana ninkiiba toban qofood haddii min afartan cunug ay maarkaysaa dhar ay siiyaan maanta waxaa laga yaabaa balcad inaynu maarkaysaa wax agoon ah oo dharla'aan inay joogi lahayn u diyaargarowga ciidulfidriga oo laga dareemaya meelo badan oo soomaaliya ka mida warbixinno ayaad maqli doontaan qodobo kale oo aan idiin haynana waxaa ka mid ah weerar ka dhacay meel ku dhow qunsuliyadda maraykanka ee magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada wararkii dunida
maraykanka ayaa dhaleeceeyey weerarka argagixiso ee ay u geysteen isis magaalada bakhdad weerarkan ayaa lagu dilay ugu yaraan boqol iyo labaatan iyo afar ruux halka boqol iyo siddeetan iyo lixna ay ku dhaawacmeen axadnimadii shalay war qoraala oo uu akhriyey afhayeenka guddiga nabadgelyada qaranka ee maraykanka ned brice ayaa u dhignaa in maraykanka ay isku duuban yihiin dadka reer ciraaq iyo dowladooda si loo cirabtiro isis weerarkan waxa uu sii adkaynayaa rabitaankeenna ah inaan sii taageerno ciidamada amniga ee ciraaq xilli ay dhulal ka qabsanayaan daacish waxa aan dardar gelinaynaa dhidiba u siibista madaxda iyo xiriirka argagixisada aroornimada axadda ayuu wasiirka difaaca ciraaq khaalid al cubeydi kulan la yeeshay safiirka maraykanka ee ciraaq stewart johnson labadan mas-uul ayaa ka wada hadlay sida ay waddamadoodu isaga kaashan lahaayeen dagaalka ay kula jiraan isis gaari ismiidaamin ah ayaa uu ka buuxa ayaa waxaa lagu weeraray mool ay dad badan goob ganacsi oo ay dad badani ka adeeganayeen halkaas oo ay ku dhaawaceen dad gaaraya boqol iyo labaatan ayna ku dileen dad ka badan boqol iyo sagaal iyo toban qof kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas
dalka bangaladesh ayaa waxaa ka bilowday laba cisho oo baroor diiqa kadib markii toddoba ka tirsan islaamiyiinta waddankaasi ay weerar ku dileen labaatan qof oo ahaa daday afduub u haysteen iyo laba sarkaal oo booliis ah dhowr iyo toban saacadood ka hor weerar ka dhacay maqaayad heerkeedu sarreeya oo ku taalla dalkaasi kooxda isis ayaa waxa ay sheegatay weerarkaasi mas-uuliyadiisa laakiinse xiriirka ay kooxda iyo raggan falka geystay ay lahaayeen ayaanan ahayn mid la xaqiijiyey weli iyadoo dowladuna ay dafirtay in isis iyo raggaasi ay leeyihiin u xiriira wasiirka arrimaha gudaha ee bangaladesh ayaa waxa uu sheegay axaddii xalay in toddobada qof ee weerarkaasi geystay lix ka mida la dilay islamarkaasina aysan wax xiriira la lahayn isis wasiirku wuxuu kaloo intaasi ku daray in weerarkaasi dadkii geystay ka mid ahaayeen kooxda ka jirta gudaha dalkaasi ee jamatul mujaahidiin amaba j m b oo dalkaasi laga mamnuucay muddo dhowr iyo toban sano ka hora waxaa weeraryahanadaasi ay sheegayaan wararka in sidoo kale ay ahaayeen dad iyagu wax ku bartay kana soo jeeda qoysas hodana oo gudaha waddankaasiya tirada qaxootiga ee reer siiriya ee soo galay maraykanka bishii juun ee tagtay ayaa ku laba jibaarantay bishii mey taas oo u suurtagelinaysa madaxweynaha maraykanka inuu gaaro qorshihiisii ahaa inuu keeno toban kun oo qof oo ka hor dhammaadka sannadkan wasaaradda dejinaysa qaxootiga ayaa sheegtay in bishii hore ay soo galeen dalkan laba kun saddex boqol siddeetan iyo kow ruux oo qaxooti siiriyaan ah dadkaas ayaa la kala dejiyey soddon iyo siddeed gobol oo intooda ugu badan la dejiyey gobolka michigan oo la geeyey shan boqol iyo toddobaatan qof sida ay dowladda maraykanku u gaarto tirada qaxootiga ay qorsheynaysa sanadkan waa inay soo dejisaa afar kun siddeed boqol iyo afar iyo toban ruux saddexda bilood ee dowladda u hartay tan iyo intuu dagaalka ka bilowday dalka siiriya sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii waxaa dalkaasi ka barakacay dad ka badan afar milyan inta ugu badan ee qaxootigaas siiriyaanna waxa ay degeen waddamada dariska ah sida urdun lubnaan iyo turkiga dadkan dagaalka ka soo barakacay ayaa qayb weyn ka ahaa marxaladaha qaxootiga ee yurub oo murugtay kadib markii ay waddamada yurub qaabileen in ka badan hal milyan oo qaxooti ah sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka qof loo malaynayo inuu isagu yahay mid bam uu ku xirnaa ayaa waxaa lagu toogtay meel ku dhow qunsulka safaaradda maraykanka ee magaalada jidda ee boqortooyada sacuudi arabiya saacado ka hor kadib markii ay ka shakiyeen ilaalada qunsuliyadda qofkaasi inuu geysan rabay weerar waxaa la sheegay in baabuurkiisa isagoo ku dhex jira loo geystay toogashada markii ay ilaaladu ka shakiyeen weerarkaasi halka uu doonayo qofkaasi inuu ka geysto ayaa horay weerar waxa uga dhacay sanadkii labadii kun iyo afartii waxaana markaasi ku dhintay tiro ku dhowdhow sagaal qof weerarkan waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo saacado un ay ka dhiman tahay marka gudaha dalkan maraykanka looga diyaargaroobayo maalinta xorriyadda dalkan oo ku beegan afarta julaayo oo haatanba daqiiqado saacado ay naga xigaan
arooryo suuban dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee washington qof sida aad warkaba ku maqlayseen qof loo malaynayay inuu yahay mid bam isku soo xiray ayaa lagu toogtay meel ku dhow qunsuliyadda safaaradda maraykanka ee magaalada jidda ee boqortooyada sacuudi carabiya kadib markii uu doonayay inuu weerar ka geysto dhismaha qunsuliyadda ilaalada ayaa joojisay ninkan oo ku hubaysnaa walxaha qarxa markii ay ciidamadu ka shakiyeen waxaana halkaasi ku dhaawacmay laba ka mid ah ciidamada amniga ee goobtaasi ka dhowaa haddaba wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaas iyo sidoo kale qaraxyo shalay gilgilay caasimadda ciraaq ee baqhdaad ayaa waxaa inoo soo diray wariyaheenna masar ee xuseen sahnuuni wararka ka imaanaya dalka sacuudi arabiya ayaa sheegaya inuu qarax ka dhacay dhismo u dhow qunsuliyadda dowladda maraykanka uu ku leeyahay magaalada jidda ee dalkaasi warbaahinta boqortooyada sacuudi arabiya ayaa xaqiijisay labo ka mid ah booliska dalkaasi inay ku dhaawacmeen qaraxaasi halka meesha uu ku geeriyooday ninka isa soo miidaamiyey ka gadaal markii ciidamada rasaas ay ku fureen boqolaal ka mid ah ciidamada amniga dalkaasi ayaa si weyn u ilaalinaya dhulka ku xeeran qunsuliyadda maraykanka ee magaalada jidda waxayna isku gadaameen dhammaan waddooyinka soo gala halkaasi qunsuliyadda maraykanka ayaa weerar la kulantay sanadii labada kun iyo afarta waxaana ku geeriyooday sagaal qof arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli habeenkii xalaya dowladda kuweyt ay sheegtay inay ka hortagtay falal argagixiso oo ururka daacish uu ku beegsanayay meelo ka mid ah gudaha dalkaasi dhinaca kale dowladda ciraaq ayaa ku dhawaaqday saddex maalmood oo borordiiq ah kadib markii qaraxyo ka dhacay magaalada baqhdaad ay ku geeriyoodeen in ka badan boqol iyo soddon qof oo dad rayd ah halka dhaawacuna lagu sheegay in ka badan boqol iyo konton qof afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda ciraaq ayaa sheegay in qaraxa uu dhacay kadib markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay meel laga dukaamayso bartamaha magaalada baqhdaad wararka laga helayo dalka ciraaq ayaa xaqiijinaya qaraxa koowaad inuu burburiyey ama gubay dhismayaal ganacsi oo ku yiilay meesha qaraxyada lala beegsaday sidoo kale weerarka labaad oo loo adeegsaday walxaha qarxa ayaa sababay geerida shan qof iyo dhaawac kor u dhaafaya shan iyo toban qof dadweynaha kusoo xoomay meesha qaraxyada ay gilgileen ayaa garan waayay eheladooda oo ka mid ah dadka meesha ku dhintay ra-iisul wasaaraha xukuumadda ciraaq xaydar al cabaadi oo booqday meesha qarax lala eegtay ayaa sheegay in tallaabo adag laga qaadayo kooxaha argixisada ee beegsaday dadka rayidka ah tiifiyada carabta ayaa soo bandhigay dadweyne xaraysan oo dhagaxyo iyo dhalooyin ku tuuraya kolonyada gawaarida ee uu la socday ra-iisul wasaaraha dalkaasi kuwaasoo si weyn uga caraysan sida dowladda uga gaabisay ilaalinta amniga dadkeeda meesha qaraxa weyn lala eegtay ayaa ah meel ay ku badan yihiin dadka shiicada ah iyo tiro yar oo ka mid ah dadka masiixiyiinta reer ciraaqa ururka daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda gaariga walxaha qarxa laga soo buuxiyey ee ku qarxay xaafadda karaada oo ah meel ganacsi qaar ka mid ah dowladaha caalamka sida maraykanka faransiiska turkiga iyo dowladda kanada ayaa si weyn u cambaareeyey qaraxyada dadka badan ay ku dhinteen magaalada baqhdaad ee dalkaasi ciraaqa qaraxyada ayaa imaanaya xilli qaybo ka mid ah dalka ciraaqa ay ka jiraan dagaalo u dhexeeya maleeshiyada daacisha iyo ciidamada dowladda iyo weliba qaraxyo hareeyay meelo badan oo ka mid ah dalkaasi xuseen saxnuuni v o a kahira
subax wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a washington mid ka mid a ganacsatada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay dhar ciideed uu siiyey qaar ka mid a caruurta agoonta ee ku dhaqan degmadaasi ganacsadahaasi ayaa waxa uu sheegay inay ujeeddadu tahay inuu kaalmeeyo kuwa aanan haysanin waxa ay ku ciidaan ama caruurtooda ay ku ciidiyaan wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho
carruur agoon ah oo ay tiradoodu gaarayso afartan isuguna jira wiilal iyo gabdho ayaa degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe loogu qaybiyey dhar loogu talagalay inay ku ciidaan si ay uga qayb qaataan dabaaldegga munaasabadda ciidulfitriga ee foodda inagu soo haysa carruurtan agoonta ah ayaa waxaa dharka ciidda ah ugu deeqay xasan maxamed xaaji oo ka tirsan beeralayda yaryar ee ku dhaqan degmada balcad waxaana xasan uu ka warbixinayaa waxyaabaha ku dhaliyey inuu saacido ubadka agoonta ah xilli ciidduna ay kaabiga inagu soo hayso maanta aragtidaan i tusiyey in aan maxaan ku rahdaa u garto dadkaas iyo diinta ah inaan wax ugu iibin jeclaysayna wax qof biniaadan igu dhalisay maaha waa wax alla subxaana wa tacaala igu dhaliyey waaye waa wax deegaanada anaga naga fogfog ay qabaan waaye marka waa waxaan green ah saddexdan sano oo dambaysaybo waa waxaan gacanta ku hayay waaye inta itaalkayga ay tahay aan gaarsiiyo intaas waay waxaa kale muhiimadda intaas waay waxaan isleeyahay walaa qof oo mukallif ah wax sadaqa jaariya ah maxaa kugu dhaliyey maba lahabo waayo waxaan waa waxaan aniga maanta baxsaday berrina aan ilaahay subxaana wa tacaala ka sugaayo cid aan abaal oga rabo ama aan macnaha gacan ka sugaayo ama aan wax ka bixisan leeyahay ma jirto waxaan isleeyahay culummada ayaa aad igu adkaysay wax ku dayasho mudan waaye in lasoo bandhigo maye ilaa adii saddex sano laba sano camalba waa isaga jiri waxaan kayriyada ah waa waxaan aniga tacbaday qaar ka mid ah hooyooyinka dhalay carruurtan agoonta ah ee dharka loo qaybiyey ayaa sheegay in deeqdani ay ku soo beegantay xilli ay aada ugu baahan yihiin oo aanay gacanta ku haynin qarash ay carruurtooda ugu iibiyaan dharka ciidda magaceedu la yidhaahaa maxamed xaaji waxaan u mahad celinaynaa maanta xarka xaaji maxamed annagoo deeqna la siiyey dhar ilmaha agoonta ah annagoo rajadeenna aad iyo aad ay u jabneyd haddana maasha allah ee rajadeenna aad iyo aad ay u roon tahay isagana u mahad celiyeyno iyo raggii dhan oo arrintaan soo abaabulay oo dhan ajir allah ka siiyo marka rajadeenna aad iyo aad ay u fiican tahay ciidaan ciidihii hore ciidan ciidaana fiicana maasha allah sideed carruur waa carruurteyda sideed carruur saddex gabdhood iyo saddex iyo shan wiil shanta wiil waxaa laygu siiyey dhar saddexda gabdhoodna dharaa laygu siiyey sarwaal oo tuliina iyo shaatigiisaa la siiyey gabdhahana waxaa la siiyey goonna iyo xijaab iyo shaatigeeda bismillahi raxmaan raxiim deeq baana la siiyey maanta waxaan la siiyey shaksi xasan maxamed oo la siiyey dhar wiilal iyo dhar gabdho ah aad aadan u mahadsan yahay waana u mahad celinaynaa dharkoona siiyey waana ku faraxsanahay dhar wiilal iyo dhar gabdho ah oo agoonta loogu talagalay saare cabdulasiico walaa ilaahay agtiisa ma ogi meel wax noo saarnahay male miskiinkaana nagu sadaqaysato khayr allah siiya farxad ayaan u arkaa ilmehena si fiicanay u iidayaan dhar fiicanay ku iidayaan rajo fiicanaa qabnaa iidaa ugu dambayntii sheekh cabdiqaadir maxamed muudey oo ka mid ah culamaa udiinka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe oo howshan dhar qaybinta ah wax ka soo agaasimay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay diinta islaamku ka qabto in farxadda carruurta agoonta ah la kafaalo qaado maalmaha ciidda nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiid saxiixah ku yidhi anaa wakaafilulyatiimi ka haatayni fi ljanna asigoo nabiga calayhi salaatu wasalaam fartiisa maarkaysaa dhexe iyo farta murdisada ah inuu maarkaysaa taagay ayuu wuxuu yidhi anaa wakaafilulyatiimi ka haatayni fi ljanna aniga iyo ninka agoonka kafaalo qaada jannada intaas ayaan isugu jirnaa qadar maxaa la yidhaahdaa afartan cunug oo agoonna dharkooda ayuu bixiyey marka maxaa loo baahan yahay marka ragga kale ee magaalada ma arkaysaa ganacsiga ku leh hadda iyagana ninkiiba toban qofood haddii min afartan cunug ay maarkaysaa dhar ay siiyaan maanta waxaa laga yaabaa balcad inuuna maarkaysaa wax agoon ah oo dharla'aan inay joogi lahayn laabadan ubadka agoonta ah dharka loogu qaybinayey ee uu fuliyey xasan maxamed xaaji oo ka tirsan beeralayda degmada balcad ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey qaybaha bulshada ee ku dhaqan degmadaasi waxaana ay ku tilmaameen inay tahay arrin ku dayasho mudan oo loo baahan yahay inay ka qayb qaataan dhinacooda ganacsatada iyo dadka kale ee dhaqaalaha haysta ee ku dhaqan degmada balcad waxaana ay sheegeen in arrintani ay dhinaca kale dhiirigelin u tahay qoysaska agoonta ah ee aan iyagu haysan maalmaha ciidda waxay ubadkooda uga farxiyaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho weli diyaargarowga ciidda ayaanu ku jirnaaya iyadoo ciidda ay ka dhiman tahay wakhti aad u yar ayaa waxaa sidoo kale diyaargarowga ciidda waxaa laga dareemayaa magaalada boosaaso warbixin warkan ku saabsan waxaa magaaladaasi boosaaso nooga soo dirtay wariyaheenna faadumo yaasiin jaamac inkastoo ciidani ay ku beegantay xilliga xagaaga oo inta badan dadku ay ka xagaabaxaan gudaha magaalada ganacsiga ee boosaaso maadaama jawiga uu yahay mid aada u kulul ayaa haddana waxaa muuqata inay kusoo qulqulayaan dadweyne aada u tiro badan qaar ka mida ganacsatada iyo dadka wax ka iibsanaya ayaa v o a uga waramay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka socda suuqyada kala gedisan ee magaalada boosaaso magacay waxaa lahaa maxamed saciid carwadaan oo ka shaqeeya waxaa lahaa carwada lifestyle waxyaana ay wax ka mid ah dharka ciyaarka dharka dumarka dadkuna aad bay u adeeganayaan wayna soo noqdeen dib magaalada ugu soo noqdeen maada magaalada magaalada kulul tahay oo hadda laga xagaabaxay dib baa lagu soo noqo la adeeganayaa waxaa keena in laga adeegto magaalada waa magaalo weyn oo dadku ka xagaabixeen kuna yaalaa meherada caalamiya oo shidan oo dhar fiican haya kuna dadku kalsoon yihiin aad ugu kalsoon yihiin dadkuna dib bay usoo noqdeen wayna noqonayaan marka adeegtaan kabacdi walaal magacay waa xaliime axmed xasan waxaan ka soo laabtay magaalada qardho ciriir baa nagu dilay saaka dhan baan waxaan ku jirnay saf si aan uga gadano dharka ciid magacay waxa weeye cabdiqaadir caawed waxaan ka ahay waxaan ka mid ahay macaamiisha timi magaalada oo ka adeeganaysa wallaahi populationka magaalada ka adeeganaya aad buu u badan yahay maadaama ay tahay dee magaaladu magaalada keliya dadku ku kalsoon yihiin oo ay aaminsan yihiin inay ka helayaan ama alaab quality leh ama alaab cusub magacaygu waa shukri siciid ismaaciil shukri waxaan ka imi soonaha qandala waxaan adeeganaya ciiddii dharka ciyaalka maasha allah aada iyo aad baa loo adeeganaya dadku waa badan yihiin waa lasoo wada noqday dadka waaweyn ayaa waxaa muuqata inay ku mashquulsan yihiin iibsashada dharka dhinaca kale dhallaanka yaryarna waxa ay xiiso gaara u hayaan qalabka ciyaarta iyo inay maalinta ciidda ku dalxiisaan goobaha carruurta loogu talagalay inay ku damashaadaan siciid maxaad iibsanaysaa baskoolada iyo gaariyaasha saanaya waa gartay dharka iyo alaabta lagu ciyaaro kee baa jeceshahay alaabta lagu ciyaaro inta meelaha dalxiiska tagno amina gacshe aamino bal ka warran dareenkaaga maxaad iibsanaysaa haddeer oo ka soo baxnay meeshii dharka waxaan rabnaa inaan iibsano ciyaalka u iibno alaabtan lagu cayaaro dhar iyo waxaan rabnaa inaan ciyaalku gadno alaabta lagu cayaaro iyo diyaaradaha iyo gaariyaasha culayska ugu xooga badan ee dhinaca shaqada ayaa waxa uu ku dhacaa goobaha dharka lagu talo maalmaha ciidda waxaana ay shaqeeyaan saacado dheeri ah oo habeenkii iyo maalintii isugu jira faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso
subax wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale rabadaan karim rabadaankii oo gabagabadiisa laguba sii dhow yahay halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington sida warka aad ku maqlayseen mu'aamarad iyo fikradaha kala gedisan ee iyagu laga haysto kulankii dhex maray musharaxa xisbiga dimuqraadiga ah ee musharaxiinta u baratamaya xilka madaxtinimo ee dalkan maraykanka hillary clinton iyo dembi baarayaasha f b i-da ayaa qaatay muddo saddex saacadooda waxaana cirka isku sii shareeraya hadalhaynta amuurtaasi ku salaysan kulankan oo ku saabsanaa iimeelo lagu eedeeyey inay si gooniya oo shakhsi ahaan ah ay u isticmaashay shaqadeedii intii ay haysay xogayihii hore arrimaha dibadda ee maraykanka hillary clinton ayaa waxa uu dhex maray iyada iyo hay-adda f b i-da waxaana lagu wadaa inuu noqdo kii ugu dambeeyey ee go-aan looga gaari lahaa in dembi lagu soo oogo iyo in kale eedahaasi la xiriira iimeeladaasi sida gaarka ah ay u isticmaashay hillary clinton haddaba wariyaha v o a da ayaa warbixintan noo soo diray waxaase soo jeedinaya jaamac farasle kulankii sabtidii duraad ahayd dhex maray musharaxa madaxweynenimada maraykanka ee xisbiga dimuqraadiga hillary clinton iyo xubno ka mid a f b i-da waxa uu ahaa mid ay iskeed u doorbiday clinton si ay u damiso carada iyo hadalhaynta eedeymaha ku aadan iimaylo lagu soo eedeeyey inay si qaldan u isticmaashay xilligii ay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ahayd
horey ayaan u sheegay marar badan waxaan idhi haddii wakhti gadaal loo celin lahaa si ka duwan sidii aan horay yeelay ayaan yeeli lahaa maxaa yeelay dad badan ayaa walaac qabo hadda dhanka kalena ninka ay iska soo horjeedaan ee musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa bartiisa twitterka waxa uu ku qoray inaysan macquul ahayn in ay f b i du dembi ku soo oogin clinton waxa ay samaysay waa qalad ayuu yidhi balse saaxiibada clinton ayaa fikirkaas ka duwan qabo senatarka dimuqraadiga ee sherwood brown oo la hadlayay telefishinka a b c barnaamijkiisa this week ayaa yidhi There won't be an indictment, and I think that means that uh, she did what many secretaries of state have done in the past.
dembi lagu soo oogi doono ma jiro taas oo ay micnaheedu tahay in ay clinton samaysay wixii ay xogeeyayaal badan oo iyada ka horreeyey ay samayn jireen dhanka jamhuurigase sidaa looma arko rick santorum oo ahaan jiray senatar jamhuuriga ayaa isna a b c this week waxa uu u sheegay If she was not Hillary Clinton, that that- if she was a a, a uh, undersecretary of state that had done the same types of, types of things, number one, she'd have been he or she would have been fired, and yes, prosecution by the Justice Department.
haddii aysan ahaan lahayn clinton ama ay ahaan lahayd xogeyo ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo samaysay inta ay iyadu samaysay marka hore shaqada ayaa laga eryi lahaa kadibna dembiga ayay wasaaradda cadaaladda ku soo oogi lahayd kulankan f b i-da iyo hillary clinton ayaa dhacay maalmo kadib markii ay is arkeen madaxweynihii hore ee maraykanka billy clinton islamarkaasna ah sayga hillary clinton iyo xerhelaalyaha guud ee maraykanka lorita lynch kulanka xerhelaalyaha lynch iyo clinton ayaa buuq dhaliyey maadaama lynch ay tahay qofka ugu dambeeya ee iska leh go'aanka ah in dembi lagu soo oogo marwa clinton iyo in kale xeerhelaaliyaha oo arrintaas ka hadlaysana waxa ay tidhi My meeting with him raises questions and concerns. I certainly wouldn't do it again, but it really was um, a social meeting.
dabcan kulankii aan la yeeshay bill clinton waxa uu abuuray su'aalo iyo walaac waxaan hubaa inaanan mar dambe la kulmi doonin balse run ahaantii waxa uu ahaa kulan caadi ah sharciga aan qornayn ee maraykanka ayaa ku talinaya in ay howlwadeennada dowladda ay ka dhowrsoonaadaan muuqaal mugdi abuuri kara trump iyo xubno kale oo jamhuuriga ka mid a ayaa sheegay kulankan inuu caddayn u yahay in wasaaradda cadaaladda ee maamulka obama aysan samayn karin baaritaan madax bannaan marka ay timaado shakhsi uu madaxweynuhu u caleemo saaray dhaxalkiisa aqalka cad waa kan afhayeenka aqalka cad john ernest oo arrintaas ka jawaabaya Uh, I can tell you that the White House and, uh, and the president uh, were not at all uh, involved.
waxaan idiin sheegi karaa inuusan madaxweynaha iyo aqalka cadba aysan arrintan ku lug lahayn aqalka cad ayaa sheegay in baaritaanka la halmaala imaylada xogayihii hore ee arrimaha dibadda ay bannaanka iska taageen The president's expectation is that this investigation will be handled just like all the others, which is that the investigators will be guided by the facts.
rabitaanka madaxweynuhu waa in uu baaritaankan ahaadaa sida baaritaanada kale taas oo micnaheedu yahay in baaritaanku ay hogaamiso xaqiiqda hillary clinton ayaa rajaynaysa in dabagalkan uu soo gebagaboobo ka hor shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxweynenimo oo dhacaya bishan gudaheeda jamhuuriguse waxa ay sii buunbuunin doonaan tan iyo nofembar oo ah xilliga doorashada guud ee maraykanka ay qabsoomayso warbixintii wariyaha v o eda michael bowman ayay taasi ahayd oo uu noo soo jeedinayay jaamac buule jaamac
aroorya suuban dhegaystayaal mar kale haatanna dhinacii ciyaaraha saare cabdi axmed ayaa wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascade kala sheekaysatay ciyaarihii ugu dambeeyey
waa hagaag maxamuud mascadow faransiiska iyo iceland ayaa kulan xiiso badan uu xalay dhex maray bal haddaad noo qaadaa dhigto ugu horreyntii kulankii dhex maray labadaasi kooxood zaaraad baad umahadsan tahay ee dabcan kulanku waxa uu ahaa kulan xiiso badan waxyaabaha xiisaha gaarka u yeelayana waxaa ka mid ahaa faransiiska oo koobka martigelinaya oo gurigiisa lagu ciyaarayay iyo weliba xulka iceland oo cidina aanay filaynin inuu halkan soo gaarayo weliba la yaabna lahayd sidii uu kaga soo badiyey xulka qaranka ee ingiriiska taasi waxay keentay marka dad fara badan ay ciyaartan ka dhur sugayeen oo la islahaaba xulkan la yaab ka lihi amau faransiiska ka badiya ha yeeshee taasi ma dhicin oo xulka qaranka oo faransiiska habeenkii xalay ahaa shan gool iyo laba ayay guusha ku raacday ciyaaryahan olivier jurou ayaa laba gool dhaliyey bayet bogba iyo grishmanna saddexda gool oo kale ayay u raaciyeen walow xulka qaranka ee iceland ay qaybtii dambe ciyaarta laba gool dhaliyeen oo aad moodaysay inay qaybtii dambe sidii hore ka wanaagsanayeen waxaana xulka qaranka ee faransiiska sahray hadda markii aad fiiriso uu egyahay xul ciyaartooydu isway isfahmeen isla markaasina aan dhay- la dhayalsan karaynin ee ciyaaraha kama dambaysta ah ee hadda la isku soo baxay inuu wacdaro ka dhigo waa gartay bal maxamuud faransiisku waxa ay fooda isdari doonaan xulka qaranka dalka jarmalka oo talyaaniga dhankooda soo dubtay bal haddaad fiiriso faransiisku hooygooda ayaa lagu ciyaarayaa saad sheegtay marka sidee bay booska kusii xagsan doonaanood isleedahay jarmalka een awood ayay ula soo bixi doonaanoo way maaragtay ka badin doonaan A- aad iyo aad horta saaray nimankan eh, jarmalku ma ahan rag sahlan oo koobkii kubadda cagta ee adduunka ee brazil lagu qabtay iyaga ku guulaystay weliba waayadii odogeydu ay brazil toddobada ku dhifteen Eh, kaaga darane haddana eh, maalintii sabtida ahayd talyaaniga waa iyagii kasoo badiyay weliba talyaanigu aad og tahay difaacoodu inuu yahay difaac bira oo hadday difaac ku galaan in la- laga adkaado way adag tahay laakiin eh, xulka qaranka ee faransiisku gurigooda ay ku ciyaarayaan taageerayaal fara badan eh, ayaa u sacabtumaya Eh, sidoo kale ciyaartooydoodu waxaad moodaa hadda inay isfahmeen oo waxa ay doonayaan ay garanayaan walow eh, xulka qaranka faransiisku aanu dhinaca difaaca ku wanaagsanayn oo difaacoodu uu iska yahay eh, mid iska matacaleysha oo ay dhici karto in eh, goola laga heli karo laakiin dhinaca jarmalka eh, waxaa soo food saartay dhaawacyo ciyaartooy muhiima u ciyaaraysay sida qadiira eh, gomes oo afka hore ciyaarayay iswaashan taager marka waxaa laga yaabaa raggaasi ka dhaawaca inay dhibaato u keento walow aan la saadaalin karin cidda guushu ay raaci karayso
aad ayay u mahadsan yihiin saare cabdi axmed iyo maxamuud mascade oo noo qaadaa dhigaya ciyaarihii ugu dambeeyey haatana dhegaystayaal kaalintii fanka aan bal jaleecno hees ramadaana dalmar iyo kooxdiisa
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا من ذكره وسلموا فالذكر يسان للأدران
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه في واحدة صلى عليه الله بالإحسان
kooxdaasi dalmar la jiibinaysa nabi ammaankaasi bisha rabadaan ee barakeysan aan idinkugu talagalnay ayaa idaacaddeenna aroornimo aan ku soo xireynaa waa anigoo asaare cabdi axmed iyo jaamac buula jaamac farasleh intaannu mar kale ku kulmi doonno idaacaddayada inta ku horreysa waxaan idin leenahay nabadgelyo
صلى عليك الله يا خير الورى
This program has come to you from the Voice of America, Washington.